subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington waa subax axad ah bisha ogost bisha sebtembarna waa saddex sanadka labada kun labaiyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lixiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitrban iyo boggeenna internetka ee v o a somaly com saacadda afrikada bari waa lixdiiyo barkii subaxnimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay mid ka mid a dhallinyarada soomaaliyeed ee afrika laga keenay ee ka qaybgelaysa barnaamijka diyaarinta hogaamiyaasha afrika ee dalkan maraykanka ee loogu macdaray mandela fellowship iyo soomaalida waxaa tusaale ahaan soomaaliya wadamo waxaa jira ina ka yar yar oo afrikaan ah oo dhinaca dadka iyo dhinaca baaxaddaba ina ka yar laakiin dad badan ay ka yimaadeen halka soomaaliya ay namber aad u yar ka heshay toddobada boqol oo dhallinyaro ah oo lasoo diray marka dhallinyaradeena inay waddankii si fiican u representy gareeyaan fursadahan ay ka faa'iidaystaan maadaama ay qayb ka lahay waddamada ugu waaweyn ama waddamada afrika oo
waxaad sidoo kale maqli doontaan dagaal cusub oo la sheegayo inuu dalka liibiya uu ka dhacay mar kale qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida shirkadda tamarta iyo shidaalka ee ruushka laga leeyahay ee gasbrom ayaa ku dhawaaqday in dhuumaha gaaska ruushka qaada ee tega jarmalka aan dib loo furi doonin sidii la qorsheeyey sabtida maanta ah shirkaddu waxa ay sheegtay in ay ka heshay cilad inay farsamo mid ka mid a dhuumaha gaaska taasoo la macnaha in la xidhi doono muddo aan la cayimin dhuumahan ayaa xidhnaa saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay iyada oo u dayactir uga socday sida ay shirkaddu sheegtay warkan ayaa imanaya iyadoo ay sii kordhayaan walaaca laga qabo in qoysaska ku nool midooda yurub aanay awoodi doonin inay helaan gaas ku filan oo ay guryaha ku diirsadaan xilliga qaboobaha ee soo socda qiimaha tamarta ayaa kor u kacay tan iyo bilowgii dagaalka ukraine iyada oo tallaabadan ay kor usii qaadi karto biilasha tamarta iyo korontada dalalka yurub ayaa ku dadaalaya in ay ka maarmaan sahayda tamarta ruushka si ay u yareeyaan awoodda moscow ee dhaqaalaha arrintan oo sabab u tahay dagaalka ukraine moscow ayaa beenisay in sadka saadka tamarta ay u isticmaalayso hub dhaqaale iyadoo ka jawaabaysa cunaqabateynta reer galbeedka iyo midooda yurub ay ku soo rogeen dagaalka kadib weerar ismidaamin ah oo jimcihii shalay ka dhacay masaajid aad u camirnaa oo ku yaala dhinaca galbeed ee dalka afghanistan ayay ku dhinteen ugu yaraan sideed iyo toban ka mid a dadkii ku cibaadaysanayay masaajidkaasi waxaana dadka dhintay ku jiray wadaad caan ahaa oo ka tirsanaa ururka taalibaan saraakiisha booliska ayaa sheegay in sheekhan caanka ahaa oo lagu magacaabi jiray mujiiburaxmaan ansaari in weerarka lala beegsaday isaga oo dadweynaha ku dujinayay salaada casar masaajidkan ayaa ku yaalay hirat oo ku taala xuduudda dalkaasi uu la wadaago dalka iiraan ugu yaraan afar iyo labaatan qof oo kale oo ka mid ahaa dadkii masaajidka ku cibaadaysanayay ayaa iyaguna isla goobtaasi ku dhaawacmay waxaana la filayaa in tirada dhimashadu ay sii kordho sida ay sheegayaan laamaha ammaanka iyo goobjoogayaal kala duwan afhayeen sare oo u hadlay ururka taalibaan oo lagu magacaabo zabiixullah mujaahid ayaa cambaareeyey weerarkan isaga oo wacad ku maray inay sharciga la tiigsan doonaan dembiilayaasha weerarkani ka dambeeyey wadaadka la dilay ayaa ahaa sheekh si weyn u dhaleecin jiray dowladdii hore ee uu maraykanku taageeri jiray ee ka dhisnay dalka afghanistan iyo weliba ciidamadii reer galbeedka ee ku sugnaa dalkaasi afghanistan subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a boqolaal dhallinyaro ah ayaa sanad kasta ka faa'iidaysta barnaamijka mandela youth fellowship oo ah mashruuc loogu diyaariyo dhallinyarada afrika habka hogaaminta barnaamijkan oo uu lahaa hindisihiisa madaxweynihii hore ee maraykanka barack obama ayaa waxaa sanad kasta ka qayb gala dhallinyaro laga soo qaado soomaaliya iyo guud ahaan dalalka afrika barnaamijkan oo uu saameeyey xanuunka covid nteen ayaa sanadkan waxaa magaalada washington dhallinyarada ka qaybgelaysa ee soomaaliya laga soo xulay ka mid ah sacdi xaamud ciise oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee puntland waxayna saare cabdi axmed uga warantay ka qaybgalka sanadkan iyo waxyaabihii barnaamijkaasi ay ka faa'iidaysteen zahra aada umahadsan tahay waxaan u imi programka mandela washington fellowship oo saa u sheegtayba uu aasaasay madaxweyne obama waxaan ahayn toddoba boqol oo dhalinyaro oo ka socotay wadamada badan oo afrikaana inta badan wadamada africa wuxuu ahaa programku training lix week ah oo aan ku qaatay jaamacadda university of minnesota iyo afar week oo training moor shaqo ah oo aan la qaatay hay-ad la dhaho p a i oo degan magaalada washington d c marka inta uu socday oo dhan haddaan isku durno waa lix week oo trainingkii institute basicka ahaa iyo afar week oo shaqada ama internshipka ahayd oo aan hay-addaas la qaatay waa tahay soomaaliya sanadkan adaa ka socoto sidaan qiyaasayo waxyaabaha sida gaarka a laidinku tababaray maxaa ka mid ahaa
programka hadafkiisaba waxay tahay in la dhiso capacityga dhalinyarada wadamada africa korna loo qaado skiliskooda ku aadan dhinaca hogaaminta wuxuu leeyahay saddex qaybood oo qayb ah dadka ka socda public managementiga ama maamulka hay-adaha dawliga ah civil managementiga ama qeybta arrimaha bulshada iyo humanitarianka iyo dhankaas dadka ka socda oo aan ka socon hay-adaha dawliga ah iyo qeybta kale oo lagu talagalay businesska ama entrepreneurshipka dhalinyarada ku jirta oo iyagana dhinacaas lagu tababaro marka moor waxaa kor loo qaadaa xirfadda hogaamineed ee dhalinyaradu ay leeyihiin iyadoo jaansiyo badan loo siiyo inay la kulmaan dad badan oo halkan jooga oo ay wax ka bartaan lagcharoonna la siiyo ama muxaadarooyin ama seminar sessions ku saabsan hogaaminta sidoo kalena chance loo siiyo in field trip wax la yidhaahdo loo sameeyo ama booqashooyin la geynayo xafiisyada dowladda ama xafiisyada hay-adaha si ay uga bartaan markaas waxa ku saabsan hogaaminta wanaagsan ee halkan ka jirta waa tahay sanadkan dabcan marka laga reebo labadii sano ee lasoo dhaafay mandela fellowship oo ah barnaamij dhalinyaro fara badan oo afrikaan ay aada uga faa'iidaystaan lagu keeno waddankan maraykanka hogaamintana lagu baro mayse jirin intii covid nneteen uu jiray haatan sanadkan sidee baa xataa tiradii horeeto wax ka bedelan ama xaaladihii hore wax ka duwan intaad ka warqabtaan uu saameeyey xanuunka covid nneeteenka xanuunka covid nineteen wuxuu saameyn weyn ku yeeshay runtii programka qaabkii u socday oo dhan sanadkii laba kun labaatan iyo laba kun labaatan iyo kooba programka si virtual ah baa lagu qaadanayay oo online ahaan ah caqabado badan baa ka jiray oo ah ardayda inaysan janis u yeelan xafiisyadii la booqanayay oo kale waktiga africa iyo halkan aad u kala duwan ama waktiga time differencegu saacado badan u dhexeeyaan oo iyada laftirkeediiyo kaloo caqabad ahayd iyo sidoo kale seminaaradoo kale ama in connectionskiio kale mararka qaar dadkii markii onlinekii wax lagu qaadanayo qofkiiba connectionkii ka dhumo oo iyada laftirkeeda qofki wax badan uusan commitmentigii iyo wax badan ay meeshii ka baxaan sanadkan laba kun labaatan iyo labo waxaan ahayn groupkii ugu horeeyey oo post covid pandemic ama coronavirus kadib si toos ah inta loo keenay oo trainingkii sidii hore uu socon jira u qaatay oo academic sessionskii iyo institute basic trainingkiiba caadi ahaana uga qayb galay qeybtii dambe oo professional development experiencegana janis u helay inay xafiisyadii loogu talagalay ay tagaan oo trainingka ku qaataan walow aysan maalmaha isbuuca dhan aan xafiisyada qaarkood la tegi karin oo laba maalmood saddex maalmood hadba qolo ay janis u helaysa inay xafiisyada tagaan waa tahay marka bal waxaad iga warantaa dhalinyaradiinan haatan la tababaray ma waxaa jiri doonta muddooyin aad kusoo noqon doontaan iyo si kaletoo la idinla socon doono mase waktigiinaan lixdan asbuuc ayuu ku ekaa booqashooyin dambe oo aan inta halkan kugu soo laaban doono oo programka ah ma jiro qofku hal jaanis baa la siiya halkaas jaanisna qofka hadduu ka faa'iidaysto shahaadada qaato wax labaad oo loo soo celinayo male laakiin waxaa jira waxyaala la dhaho connections ama networking uu qofku qofku la sameeyey xiligii uu joogay hay-ado badan oo inta jooga jaamacadaha qaarkood shaksiyaad private sectorko kale taasoo qofku jaanis u siin karta haddii uu kadib u baahdo training inuu isagu la xirto laakiin si personala uu kusoo laaban karo sidoo kale waxaa jirta iyadana in dad inta jooga aan invite garayn karno wadamadii africa oo eriyooyinka marka aan rabno ama mashaariicda markaas aan danaynayno nagala shaqayn karo iyadana nala ka caawin karo in dadkaas naloo keeno waxaa kaloo jira jaansiyo kale oo ah grants inaa ablay garayno ama lacago aan badnayn laakiin mashaariic yaryar oo markaas dadka ay horumarkooda u arkaan ama ay danaynayaan inay wadamadooda ka hirgeliyaan iyadana ay ablaagarayn karaan oo tartan furan ah oo ciddii ku guulaysata markaas loo sii daynayo lacagtaasi waxa ay markaa codsadaan ay ugu qabsadaan sucdiyey sidii horey u dhici jirtaba sanadkan madaxweyne biden ma la kulanteen maadaama madaxweyneyaashii hore sida obama oo kaleeto uu la kulmi jiray barnaamijkana asaga uu bilaabayba ma aragteen biden may mana suurtoobin waxyaalaha caqabadaha uu covid nineteen keenayayna ka mid ahayd marka mana suurtoobin madaxweyneha inaan la kulanno laakiin summitkii programka virtual ahaa madax badan oo kale oo waddankan ka socotaba nagala qayb gashay si virtual ah marka sucdiyey maadaama aad adigu fursadda heshay qof dhallinyaroo firfircoona waxbaratayna aad tahay maxay tahay fariinta aad u dirayso dhallinyarada kale soomaaliyeed ee aadka u tirada badan ee waddankii jooga ee fursadaha noocaana aan helin fariinta koowaad aan u diray waxay tahay programku waxaa moodaa dhallinyaradeenu inaysan ku baraarugsanayn fursado badan oo jira oo ay ka faa'iideysan karaan programkan runtii waa program khibrad badan uu qofku ka helayo aqoon badan oo uu shaksi ahaaneed iyo aqoon professionally uu ku horumarin karo xirfadiisa shaqo ay ka faa'iidi karaan marka dadka inay ablaygareeyaan hadda waxaa furan applicationkii loogu talagalay sanadka labaatan labaatan iyo saddex oo sanadka dambe ah codsigiisiibaa hadda furan dhallinyarada inay ablaygareeyaan jansida ka faa'iideystaan waxyaalaha shuruudaha ah oo programka hadhow laga rabana siay tahay u buuxshaan si ay hadhow janis ugu helaan inaynu dad badan oo kale soo dirsanno hadda tusaale ahaan soomaaliya wadamo waxaa jira inaka yar yar oo afrikaan ah oo dhinaca dadka iyo dhinaca baaxaddaba inaka yar laakiin dad badan ay ka yimaadeen halka soomaaliya ay number aada u yar ka heshay toddobadaa boqol oo dhalinyaro ah oo lasoo diray marka dhallinyaradeenu inay waddankii si fiican u representigareeyaan fursadahan ay ka faa'iideystaan maadaama ay qayb ka lahay wadamada ugu waaweyn ama wadamada africa oo ay loogu talagalay programkan dhalinyaradiisu inay ka faa'iideystaan soomaaliyana ay tusaale ahaan dhalinyaradeena waxaa la yidhahdaa boqol kiiba lixdan iyo wax ka badan baa lagu qiyaasaa marka jaanisyadii dhalinyarada loogu talagalay inaan say tahay uga faa'iideysano una raadino baan ku talinaya dhalinyaradeena
aada ayay umahadsan tahay taasi waxay ahayd socdi xaamud ciise oo u warramaysay saare cabdi axmed halkaad kala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a iska horimaadyo hor leh ayaa ka dhacay dalka liibiya iska horimaadyadan oo u dhexeeya labada garab ee isku haya siyaasadda dalkaasi ayaa sababay khasaare hor leh warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo soo diray wariyaha v o eda qaahira xuseen cismaan saxnuuni wararka ka imaanaya magaalada triboli ee caasimadda dalka liibiya ayaa sheegaya iska horimaadyo cusub oo la isku adeegsaday hubka culculus inuu dhex maray ciidamo iyo maleeshiyo kala taageersan labada dowladood ee ka jira dalkaasi ciidamo gacan saarla leh ra-iisul wasaaraha xukuumadda midnimada qaran cabdulxamiid tabiiba iyo kuwa kale oo daacad u ah ra-iisul wasaaraha uu magacaabay baarlamaanka dalkaasi fatxi baashakha ayaa isku adeegsaday hubka darandooriga u dhaca iyo madaafiic kala duwan si mid waliba uu ula wareego maamulka caasimadda waddankaasi saraakiisha caafimaadka ee dalka liibiya ayaa warfideenka maxalliga u sheegay in iska horimaadyadaasi uu sababay geerida hal qof iyo dhaawaca saddex qof oo kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda midnimada qaran ee dalka liibiya cabdulxamiid tabiiba oo ka hadlay iska horimaadka cusub ayaa ku tilmaamay mid lagu doonayo in xoog lagu qabsado magaalada caasimadda ah ee triboli guuto ka mid ah milatariga dalkaasi ee uu hogaaminayo xaatima al tajuuri oo taageersan xukuumadda fatxi baashakha ayaa qayb ka ahaa dirirta looga hor yimid ciidamada taageersan ra-iisul wasaaraha xukuumadda midnimada qaran ee liibiya cabdulxamiid tabiiba arrimahan ayaa imaanaya xilli dagaal qaraar uu horay u dhex maray labada garab habeenkii jimcaha iyo maalintii sabtidii hore kaasoo ay ku geeriyoodeen laba iyo soddon qof halka dadka ku dhaawacmay ay gaarayaan tobaneeyo qof cabdulxamiid dabiiba ra-iisul wasaaraha diidan in xukunka uu wareejiyo iyo ra-iisul wasaaraha baarlamaanka dalkaasi doortay ee fatxi baashakha ayaa mid waliba midka kale ku eedeeyey in uu sababay iskahor-imaadyada dhex maray labada dhinac waxaa xusid mudan in dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay magaalada triboli inuu ahaa kii ugu xumaa abida ee ka dhaca liibiya muddo laba sano ah loolanka dhinaca awoodda ee dalka liibiya oo muddo bilo ah socday ayaa u dhexeeya dowladda midnimada qaran ee fadhigeedu yahay magaalada caasimadda ah ee triboli iyo xukuumadda fatxi baashaqa oo taageersan baarlamaanka fadhigiisu yahay bariga waddankaasi ciidamada milatariga ee dalka liibiya iyo maleeshiyada beelaha ee dalkaasi ayaa kala taageersan labada dhinac taasoo cirka kusii shareertay xiisadda ka allowsan dalka liibiya dalka liibiya ayaa wajahaya qalalaaso dhinacyada amniga iyo siyaasadda tan iyo markii xukunka kacdoon shacbi ah looga qaaday mucaamar al khadaafi sannadii labada kun iyo koob iyo tobankii kaasoo xukumayay dalkaasi muddo afartan sano ah xuseen saxnuuni v o a qahira
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinka imaneysa washington qoysaska ku nool qaybo ka mida soomaaliya oo ay saameeyeen colaadaha ayaa waxaa la siiyaa deeq lacageed oo loogu talagalay in dhibaatadooda wax looga qabto xilli ay dalka ka jiraan abaaro iyo sicir barar sii kordhaya deeqdan ayaa loo marsiiyaa adeega lacagaha la isugu diro ee telefoonka gacanta arrintan ayay hay-adda laanqeyrta cas oo mashruucani fulinaysa waxay uga gol leedahay in uu badbaado u noqdo nolosha dad badan oo hadda tabaalaysan warbixin arrintaasi ku saabsan oo ay diyaarisay wakaaladda wararka rogers waxaa inoo soo jeedinaya wariyaha v o eda cabdulqaadir samakaab gargaarkan ayaa ah kii ugu horreeyey ee si isdabajoog ah bishiiba mar loo bixiyo si loogu taageero dadka abaaraha ay guryahooda ka soo saareen ilaa boqol iyo konton kun oo qoys ayaa horey uga faa'iidaystay qorshaha kaalmada lacageed ee lagu gudbiyo taleefonka gacanta qoys kasta waxaa la siiyey sagaashan doolar si loogu daboolo qarashka cuntada ama agabka kale ee aasaasiga ah iyadoo loo marayo barnaamijka uu wado guddiga caalamiga ah ee laanqayrta cas ee i c r c daadir axmed aadan ayaa markii uu deeqdaasi helay wuxuu sheegay inuu dukaan yar ku furtay lacag dhan konton doolar inta soo hartayna uu qoyskiisa ugu iibiyey raashiin daadir wuxuu ku noolaa xeradan ilaa iyo bishii juun
hoolayyaa iga soo dhammaaday abaarta waxay socotay afar xilli roobaad oo xiriir ah oo aan di'in waxaana saamaynta dhaqaale ay ku yeelatay bulshada tabaalaysan uga sii dartay colaadda dabadheeraatay iyo qiimaha cuntada iyo shidaalka oo kor u kacay qorshahan kaalmada lacagta caddaanka ah wuxuu higsanayaa inuu caawiyo oo ay ku badbaadaan culayska deyntana isaga yareeyaan dadka aadka u nugul waa kan mar kale daadir axmed aadan baawarkaabadiinkusooraya marka inta imaanay baawarka oo ku imaaday marka inta imaaday ka baad lacagtii soo dhaadi lacagtaana ka dhiibi baawar xilli roobaadka soo socda ee bisha oktoobar oo aan rajo weyn laga qabin inuu do-o ayaa qoysaskii reerbiiga ahaa oo abaarta horey ugu xoolo beelay wuxuu ku sii riixay inay sii wadaan inay u barakacaan magaalooyinka iyagoo rajaynaya inay caawimaad ka helaan eheladooda iyo ururada gargaarka in ka badan soddon kun oo qof ayaa abaarta ku barakacay bishii mey boqol kunna bishii xigtay ee juun halka juulayna la diiwaangeliyey saddex iyo siddeetan kun oo barakacayaal ah sida ay sheegtay qaramada midoobay tan iyo bishii janaayo ee sannadkii laba kun iyo koob iyo labaatanka in ka badan hal milyan oo qof ayaa la rumaysan yahay inay abaarta ku barakaceen si loogu caawiyo dadka si ay adkaysi ugu yeeshaan saamaynta sii xumaanaysa ee abaarta iyo isbeddelka cimilada iskaashitooyinka beeralayda ayaa lagu taageeray abuur u adkaysta abaarta qalabka beeraha tababaro shidaalka waraabka iyo lacago kaash ah sida uu sheegayo xasan nuur oo ah sarkaal ka tirsan hay-adda i c r c sababta loo samaynaya resiliens ahaan dadkaa in waxooda uu sii jiro bulshadan beeraheedu ay sii taagnaadaan maadaama abaaro badan ay soo waajahday
i c r c waxay gargaar lacageed u qaybisaa dadka ay colaadaha saameeyeen ee ku nool qaybo ka mid a soomaaliya iyadoo sidoo kalena dayactir ku samaysa ceelasha duugoobay hay-adda waxaa kaloo ay dadka ku taageertaa adeegyada daryeelka caafimaadka asaasiga
aad ayuu mahadsan yahay cabdulqaadir samakaab oo warbixintaasi inala socodsiinay halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a subax wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa washington soomaalida qaar ee ku nool magaalada toronto ee dalka canada ayaa wada wacyigelin ku saabsan sidii waalidiinta caruurtoodu ay ku jiraan ama looga shakiyo falal aan wanaagsanayn aanan laguga ceebeynin arrinkaasi balse taas beddelkeeda loo garab istaagi lahaa si loo badbaadiyay dhallinyarada magaalada toronto waa magaalo ay degan yihiin soomaalida ugu badan ee dalka canada ku nool waana meesha ugu badan ee sannadahan dambe dhibaatooyin kala duwan oo dilal ay ku jiraan loogu geysanayay dhallinyarada soomaalida ah faahfaahinta warkan waxaa magaalada toronto kasoo diray wariyaha v o eda xuseen nuur xaaji wacyigelintan ayaa imaanaysa xilli dad badan ay rumaysan yihiin in soomaalidu ay qarsadaan dhibaatooyinka soo wajaha ubadkooda iyagoo ka cabsi qabaa in lagu caayo ama lagu ceebeeyo dhallinyarada soomaalida ah ee ku jira falalka aan wanaagsanayn ama kuwa la sheego inay isdilaan ayaa la rumaysan yahay inay soo mareen marxalado kala duwan taasoo waalidka ay ugu yaraan dareensanaayeen in wax un ay qaldan yihiin islamarkaana aysan la wadaagin bulshada kale ee soomaalida ama cid kale oo la talin ka siisa sidii ay u wajihi lahaayeen marka ubadku ay ku arkaan inuu ka leexanayo waddada saxda ah khadre maxamuud waxay la shaqaysaa hooyooyin caruur looga dilay dalkan kanada waxay ka hadlaysaa sida soomaalidu ay u qarsadaan dhibaatooyinka soo wajaha annaga dhibka aan leenaha waxaa waa haddii xataa qof fartiis meel ka qaloocanta wuxuu isku dayaa inuu qariyo soomaali haddaan nahay sababtoo ah waxyaabaha ugu badan ma aha in xataa sistamka keliya ay ka baqaan waalidiinta haddii xataa cunuqalqaali ka noqdo in hooyada ee qariso aan la dhihin heblaayo wiilkeedii baa qalqaali noqday waxaan ka hadlayaa very simple issues iskuulka hadday gabadha ama wiilka isku fiicnayn xataa ama wax dhibaataa yar xoogaa yar ay ka tahay ilmaha kaleeta ka dadaal gaaban yahay ama xataa ilmaha xataa sometimes waxaa dhacda autismka ah inay hooyooyinka isku koobaan ayaga shams ibraahim booliis waxay ka mid tahay hogaamiyaasha urur loo soo gaabiyo m c i s oo ay ku midaysan yihiin hooyooyin caruur loogu dilay dalkan waxay ka shaqeeyaan sidii loo badbaadin lahaa dhalinyarada barnaamijyada ay wadaan waxaa ka mid ah wacyigelin la xiriirta sidii waalidka aanan loogu dhaleecayn ama loogu caayin marka caruurtoodu ay ku jiraan dhibaatooyin kala duwan waxa ugu horeeya amaba ugu weyn hadeer waxa waaye in aan annaga as madars dhexdeenna maaragtay cuduradii jiray oo ama ama cabsida oo communitiga dhexdiisa ama xishoodka ama cunugaadiyaa lagaa dhibaateynaa inaan ka baxno wacyigelin noocaasa ayaa ugu horeysaba midaan wadno taasoo ay ka mid tahay haddii cunugii uu dhibaato sameeyo inaysa hooyadii sameyn hortore oo annaga aanaan waalidiintii ataagin ase community waalidka la ataaga oo waxaa la dhahaa wiilkeeda saan ahaa macnaha balaayo la socday waxbuu gadaaye rara waa iscomblain garaynaa marka complainingkaan meesha ka saarnay waxaan epidemia noqotay ama disease wax communitiga dhan dhexgalaya noqotay marka hadda waxaan isugu imaanay inaanan la kala xishoonin oo aan la kala baqin oo ceeb iyo cambaar aysi jirin khadre maxamuud ayaa qabta in hooyooyinka dhibka horey u gaaray aanan lagu fiirsan dadaalada ay wadaan balse qaybaha kale ee bulshadu ay qayb ka noqdaan dadaalada socda si loo badbaadiyo ubadka waxaan ka tirsannahay hooyooyin caruur laga dilay iyo kuwo aan maaragtay laga dilin ama kuwo ay u dhaawacan yihiin oo dhibaatooyin iyo ku haystaan sababta ma aha in maarata hooyada ilmaha laga dilay keliya ay intay soo baxda ay ka hadasho dhibaatada ay qabto annagoo dhan waxaan go-aansanay in maaragtay nawada saameyn karto ee qof walba maalin ay maaragtay eradii soo istaagi karto sidaa darteed waxay nagu kaliftay inaan qaadano go-aan degdega oo dhabar adeyg leh oo ku saabsan sidii waxyaabahan aan raadin lahayn meeshay ka yimaadeen sidaan ugu maaragtay aan u dhexgeli lahayn systemkan aan wax kala qabsan karno iyo sidii aan maaragtay kahortag iyo boogadhayid iyo maaragtay system bedelidba aan u geli lahayn dhibaatooyinka haysta dhallinyarada soomaalida ayaa ah mid sii socota bishii hore oo keliya waxaa magaalada toronto lagu dilay laba dhallinyaro ah waxaana weli socda baaritaan la xiriira kuwii dilkaasi geystay xuseen nuur xaaji v o a toronto
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombaasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somaali com
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal haatanna aynu ku wadansanno codka fanaanka cabdilqani boos
sida layliyo qays yanu laasimayo hurda kaamalado qalbigaad lulataa sida layliyo qays yanu laasimayo hurda kaamalado qalbigaad lulataa lama yeesho xidhiir dumarkii lumiyo adigaygu adigaygu adigaygu lamaa lama yeesho xidhiir dumarkii lumiyo adigaygu adigaygu adigaygu lamaa luquntaadiyo laafyahaaga luquntaadiyo laafyahaaga legleg socodkaaga ayaa yaa ilaabkiciye sida laydha qabo ama liiqa cadee laxogayga daree lubigaada gelisee sida laydha qabo ama liiqa cadee laxogayga daree lubigaada gelisee liqi waayo cunto cashaq bay lurayo laqayan noqotee liqi waaye cunto cashaq bay lurayo laqayan noqotee luquntaadiyo laafyahaaga luquntaadiyo laafyahaaga leegleeg socodkaaga ayaa yaa ilaabkiciye waxaa loolan jacay dadku ay la damaa haddaan la ysla lulay midunbaa la go'e waxaa loolan jacay dadku ay la damaa haddaan la ysla lulay midunbaa la go'e hayga leexinino ligligaan qabanoo libinaynu helne haygaleexinino ligligaan qabanoo libinaynu helne luquntaadiyo laafyahaaga
heeskaasi oo ka mid ahaa heesihii uu qaadi jiray fanaanka soomaalida ee weyn ee cabdi xasan dige uu soo cusboonaysiiyey fanaanka dhallinyarada ah ee cabdiqani boos ayaan kusoo gabagabaynaa baahintiin idaacadeed oo si toosa idinka iman islaanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanta dambe sidaas iyo nabadgeliyo